halkani waa washington lantaaf soomaaliga v o da waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa salaasa waana koob iyo labaatanka bisha januari sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda subaxnimona waxaa halkan si wada jira idinka daadiin doona islamarkaana idinla socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada idaacadda subaxnimo aad dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mida dadka jabuuti oo laga daafuray barnaamij xadhkaha internetka ee badda hoos mara ah oo la sheegay inuu iska xiri doono dalal badan oo ku yaalla qaaradda afrika
aragtidu waxa weeyaan labadaa sidii laysku keeni lahaa ee geeska afrika iyo jabuuti waxba ay u wada qabsan lahay dee waa afrika yaan kaleenahay waxaan wada qabsanno aan isku tiirsanno waxaan maal gashanno waxaan wada faa'iidaysanno
waxaa kaloo aad maqli doontaan xisbiga midigta fog ee dalka norway oo gebi ahaanba ka baxay dowladdii wadaagga ahayd ee dalkaasi sidaasi oo kale waxaad dhegaysan doontaan dad xaflad aroos ku sugnaa dalka suudaan oo bandgacmeed lagu tuuray ku dhintay balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha maraykanka donald trump ee aqalka sanadka ka bilaabmi doonta maalinta salaasada ee maanta arrintan oo noqotay markii saddexaad ee taariikhda waddanka maraykanka madaxweyne maraykana uu aajoo xilka qaadis iyadoo lagu soo eedeeyey inuu jebiyey dhaartii uu maray waxyaabaha lagu ugu horreeya ee howlaha aqalka sanadku u qaban doono ayaa ah in ay cod u qaadaan qorshaha madaxweynaha ama baan idhaahdo qorshaha hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalkaasi senadka mitch mcconnell ee ku aadan dacwadda waxaana qaraarka mitch mcconnell uu siin doonaa xubnaha dimuqraadiga ee hogaaminaya maamuska xayuubinta iyadoo guud ahaan in ay dacwadooda ku soo oogaan iyagoo dacwad oogayaal noqon doona iyo weliba kooxda sharciyaqaanada ee madaxweyne donald trump muddo afar iyo labaatan saacadooda iyadoo midkiiba uu siin doono inay kiiskooga wakhtigaasi kusoo gudbiyaan waxaana qaraarkani waxba aanu ka tilmaamaynin in loo yeedhi doono markhaatiyaal iyo weliba in caddoymo cusub la horkeeni doono qaraarkaasi maamuska xayuubinta ee sanadka kubanaan kun oo qof oo ay ku jiraan kooxo hubaysan ahna dadka ku dooda xuquuqda lahaanshaha hubka ayaa dibadbaxyo oo ay kaga soo horjeedaan xeerar la doonayo in lagu xakameeyo qoriyaha ka sameeyey gobolka virginia oo ku yaalla koonfurta bari ee dalkan maraykanka iyadoo laga cabsi qaba inay rabshado ka dhacaan mudaharaadkan ayaa waxa uu ku dhammaaday iyadoo oo aan waxba ka dhicin dadna aan la xidhin warbaahinta ayaa sheegtay in dibadbaxani uu eekaa dabaaldeg iyadoo dadka ka soo qayb galay ay ku dhawaaqayeen ereyo wadanyada qaar badan oo ka mid ahina ay xidhnaayeen dhar ay ku xardhar yihiin fariimo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalkan ee donald trump ka hor dibadbaxan ayaa la adkeeyey ammaanka magaalada caasimada gobolka virginia ee richmond iyadoo oo arbacadii uu barasaabka gobolka virginia ralph northam xaalad deg deg ah oo maanta ku eegu ku dhawaaqay dad badan ayaana maanta sitay qoryahooda oo ka qayb galay dibadbaxan austin white oo hubaysnaa markii uu dibadbaxayay ayaa v o da u sheegay in mudaharaadkan dadka lagu tusayay inay dadku isu soo bixi karaan iyaga oo hubaysan wax rabshada ahina aanay dhicin dad badan ayaa hubka maalin kastaha badbaadiya laakiin buu yidhi lama sheego oo warbaahintu kama faallooto xisbiga dimuqraadiga oo kuraas badan ka helay labada aqal ee gobolkan virginia ayaa xoogga saaraya inay ansixiyaan xeerar xakameynaya hubka golaha sanadka ee virginiana waxaay khamiistii ansixiyeen xeer dhigaya in la kordhiyo baaritaanka dadka qoryaha iibsanaya dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a da oo washington idinka imanaysa magaalada jabuuti waxaa laga daafuray khad xadhkaha internetka ah oo badda hoos maraha oo la sheegay inuu isku xidhi doono geeska afrika iyo dalal kale oo bartamaha iyo koonfurta afrika ku yaala mashruucan oo muddo soo socday ayaa sida la sheegay u fududayn doona dalalkaasi inay qiimo jaban ku helaan adeegsiga internetka warbixin hadda maamuurtaasi ku saabsan waxaa jabuuti ka soo diray wariyahayaga ramadaan muuse jaamaac munaasibadan waxaa guddoomiyey ra'iisul wasaaraha jibuuti cabdulqaadir kaamil maxamed iyadoo ay hareere joogeen wasiirka isgaadhsiinta jibuuti iyo wasiirka miisaaniyadda ee dalka jibuuti iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda jibuuti mashruucan xagga isgaadhsiinta ayaa loogu magac daray dayr oo ah jibuuti africa regional express iyadoo maanta la dhaqaajiyey qaybtii u horreysay amba wejiga koowaad ee mashruucan oo ah dayrwan farsamada mashruucan waxaa laga soo shaqeeyey muddo saddex sano iyadoo uu ka kooban yahay xadhkaha badda dhex mara ee submarine cable system waxaanu isku xidhayaa dalalka ku teedsan xeebaha badda cas ee geeska africa iyo dalalka afrikaanka ee kulaala xeebaha indian ooshanka ee badweynta hindiya ee bartamaha iyo koonfurta afrika wasiirka isgaadhsiinta ee dalka jibuuti ridwaan cabdilaahi bahdoon ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan deirwan kaabalkii deer oo maanta aan dhaqaajinay oo soo gaadhay waddanka jabuuti soo gaadhay oo la jiidayo deer deeraan ku ka yimi doorta deer waxa weyaan waa fikraddii madaxweynahan ismaaciil cumar gelle fikradiisi weeyaan yuu ka dhashay deer deer waxa weyaan waa kaabalkii maanta warisgaarsiinta geenayey afrika si u dhannayd hadduu alla ka dhigo waxaa la marin doonaa soomaaliya barbera basaaso muqdisho ilmaa mombaasu tegi doonaa kaabalkaasi mombaaso ka bacdi tanzaniya xilliga dambena uu dhex geli doonaaba koontinooga afrika hadduu alla ka dhigo oo dhinaca kinshasa iyo kongo ayuu kici doonaa maanta waxa weyaan waa farxad weyn dhinaca warisgaarsiinta wasiirka miisaaniyadda ee dalka jibuuti cabdikariin aadan sheer ayaa si cad u qeexay faa'iidada ugu jirta mashruucan jibuuti iyo afrika wax uun horta soo biirin oo inakaa kanile wuxuu soo biirin miisaaniyaddana dee sutelecom baa beneficial elle va faire encore plus de bénéfice xilliga bénéfice tayna dee anigii baa joogo dividendkii qaadan donc dhaqaalihii waxbay ku soo biirinaysaa donc afrikadiiba xaggan wala keenna waddankiina wala keenna xaggan bay soo wala marayaan donc on va toujours gagner quelque chose waxaydhin waa isku soo dhowaanaynaan in xarigu uu isku soo dhowaanaya infrastructure waxay tiraan dadkii kala dheeraaba isku soo dhoween waa tikid tanna waa tikid xaggii telefoonka donc waa wax imkadan ay iman karaan agaasimaha jibuuti telecom maxamed casoowe buux oo dhowr sano xidhiidha ka shaqeeya hirgelinta mashruucan isgaadhsiinta afrika ee dayr ayaa ii sheegay in hindisahan qorshe isgaadhsiintu uu yahay mid taabogelinaya horumarka wadamada afrikaanku ay hiigsanayaan jabuuti waxaa weeyaan dal cross road layidhaha ama carfor iyo corridor muhiimadda jabuuti macmujo strategically ay ku fadhidaayey waa cross road carfor iyo corridor corridorkay mid badda ah midna waa dhulka aragtidu waxaa weeyaan labadaa sidii la iskugu keeni lahaa ee geeska afrika iyo jabuuti waxba ay u wada qabsan lahaayeen dee waa afrika yaan kaleenahay waxaan wada qabsanno aan isku tiirsanno han maal gashanno han wada faa'iidaysanno hana kala faa'iidaysanno fikirka waa taa nacam waa win win win everybody can win waxaan waa consortium consortiumku macnihiisu waxa weeyaan waa kii doonaa maal gashan kara maanta waa loo sameeyaa maanta ahaan waxaa maal gashaday xadhigan jabuuti baa inta u badan leh oo boqolkiiba sagaal iyo siddeetan jabuuti baa leh jabuuti baa maal gashatay laakiin somtel baa nala gashatay laakiin xadhigu wuxuu ka dhexeeya consortiumka xadhigan consortium baa leh shirkadi male xilligaa waxaa la yidhaha nacam principalka uu ku dhisay consortiumku waa open access baa la yidhaha waxa weeyaan maanta haddii ay shirkad ku taalla xamar ama ku taalla hargeysa ama ku taalla kenya ama ku taalla rwanda ay tidhaahdo inaan capacity kaibsidaan doonaya deer oon maalgashado ahluu sahlan agaasimaha farsamo ee somtel somalilan maxamed nuux siciid ayaa isna iiga waramay kaalinta somtel ay ku leedahay mashruucan dayr waa kaalin aad iyo aad u weyn hawshan waxaa wadnay saddex sano waxa weeye jabuuti waxay ka mas-uul tahay qaybtan jabuuti iyo brojectiga guud somtelna waxay ka mas-uul tahay qaybta somalilan puntland iyo soomaaliya ayay ka midta marka waa qayb weyn shan meelood baa kaybelka la geenayaa saddex meelood somtel ayaa ayaa ka maamulaysa shahiida maxaa ugu jirtaa lais odhan karaa somalilan somalilan haddii ay ku soo biirto waxay ku ahaanaysaa dhaata waxay helaysaa sida maareeyaha jabuuti uu sheegay lixiyo soddon terabait ayay ka qayb gelaysaa marka dhaata fudud oo dhaqso badan qiimo jaban iyo shirkadihii somalilan ku yaalay xafiisyada ku lahayd inay east africa ka qayb geli karaan isgaadhsiinta dadweynihii inay ka qayb galaan shacabka somalilan ay faa'iidooyinkaas ugu jira haddii uu madaxweynuhu ogolaado insha allah somaliland markaa imka qaybka ma ahaa kebilka faceoneka kama aha laakiin facetuga insha allah ku jiri doontaa rabadaan muuse v o a jibuuti
dalka norway xisbiga midigta fog ayaa gebi ahaanba ka baxay dowladii wadaagga ahayd iyaga oo ka biyo diiday dowladda oo ogolaatay in norway lagu soo celiyo gabadha xubin ka noqotay ururka aisas ee waddanka suuriya ka dagaalamay steve yensen oo ahayd hogaamiyaha xisbiga the progress party ayaa sida oo kale iska casishay xilkii wasiirka maaliyadda gabadhan uu muranku ka dhashay oo da'deedu ay tahay sagaaliyo labaatan jir ayaa haysatay jinsiyadda dalka norwey iyadoo qoyskeeduna oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka bakistan waxaanay guursatay laba dagaalyahan oo ka mid ahaa isis islamarkaana laba caruur oo iyadu dhashay ayay dowladdu u ogolaatay inay si bini'aadnimo ahaan ay waddankaasi dib ugu noqdaan haddaba xisbigan ka baxay dowladdii wadaagga ahayd ee saameyn noocaeyo ku yeelanaya xukuumadda iminka jirta oo lagaga badan yahay baarlamaanka iyo weliba sharci dejinta waa maxayse siyaasadda xisbiga the progress party su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba ayaa wariyahayaga cabdixaafid cawad ismaaciil uu weydiiyey faadimo cali madar oo ka tirsan siyaasiyiinta waddanka norway waad umadsantay cabdixaafid gabadhan waxa weeye gabadh sagaal iyo labaatan jira ku dhalatay norway laakiin asalkeedu bakistaaniyad yahay labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayay raacday nin sta kamida oo ay u raacday syria halkaa ka dagaalamaa islamarkaana halkaasay ku guursatay nin labaad laba caruuray ku dhashay marka labadii caruur ahaa ka weyn oo shan jira ayaa ka xanuunsaday marka saasaa lagu yidhi ha ku soo noqoto oo norway ha ku timaado maadaama ilmihii ka xanuunsanayo markii hore dowladda norway waxay aada sugu dayday in ilmahu keliya keento laakiin iyadaa diiday marka waalidkeed halkanuu ku nool yahay reerkooda dhan halkanay ku nool yihiin waa tahay iminka xisbigii the progress party oo ah xisbi midigta fog ah dhammaanba dowladdii waa ka baxeen dowladdanna waxaynu ognahay in ay dowlad wadaag ilaa afar xisbi ku jiray ay tahay saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa markaas dowladda runtii aad iyo aad bay saameyn unagu yeelatay waanay dhibaataysay haba yaraatee burbur xoogle ayay ku keentay siyaasadii norway oo dhan guud ahaan gaar ahaana dowladdii waana markii koowaad ilaa kun iyo sagaal boqol iyo shantii ee xusbi siyaasi uu ka baxo dowladda norway waxaana ku noqotay taariikh dadka oo dhan ku noqotay wax la yaab leh xisbigani waa xisbi nooc ma ah siyaasad ahaan iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay xisbigani waa xusbiyada xagga saad sheegtay midigta fog ah waxaana loo yaqaano xusbiyada xagjirka ah waxyaabaha ay necab inay kasoo horjeedaan siyaasadooda ku salaysan tahay ee ugu badan waxa weeyaan inay xadeeyaan ajanabiga waddanka imanaya ay ka saaraan ajanabiga waddanka ku nool intii ay kari karayaan ay kala noqdaan sharciyada islaamka way necab yihiin xag jirkao dhan way kasoo horjeedaan jabhadaan xag jirka ka dagaalama syria iyo ciraaq iyo dhammaan way kasoo wada horjeedaan marka aada waxay uga xumaadeen in gabadh xag jir ay u arkaan ay lagu soo celiyo waddanka norway weliba dowladda norway soo caawisa taasaa waxay ku noqotay madax wareer aada iyo aada maadaamay siyaasadooda aada uga soo horjeedo labadii xisbi ee kale iyagu waxay yidhahdeen waan lasii shaqaynayna ra-iisal wasaaraha edna solberg oo iyaduna sheegtay inay hogaamin doonto dowlad laga tira badan yahay marka baarlamanka oo kale siyaasadeeda sidee bay u marin kartaa ayaad is leedahay arna solberg waxay u marin kartaa iyadu way ku adkaysatay inay hadday ka baxaan xisbigan oo ay dowladda ka baxaan ay sii wado siyaabaha ay u wada karaysa waxaa kamid ah inay labada xusbi ee ay dowlad wadaagga la leedahay ay halkaa wada shaqaynta kasii wadaan islamarkaana ay la kaashato kiisaska baarlamaanka kolba xusbi kastoo danaynaya hase ahaatee waxaa kusbayin xisbigan ka baxay dowladdu inay u codeeyaan kiisaska laftirkooda qaarkood waayo waa heshiiskay la galeen dowladda markii hore waa siyaasadoodii wax badan oo ay danaynayaan baa kamid a markaa kama codayn karaan oo way ku khasbiyiin u codeeyaan waxyaabaha kale iyaga ay ku guulaysan kartaan waxa weeye xisbigan inkastuu ka baxay dowladdii haddana ma doonayaan cid kaloon aana hayni inay noqoto ra-iisul wasaare norway ka noqoto waayo xisbiyada kaleo dhan way iswada necab yihiin marka iyagay ku iyaga way ku khasban yihiin taas inay iyadana u codeeyaan sidaasay aadna ku rajeynaysaa inay sanad iyo barhka u hadhay ay miisaaniyadda waddanka ku gudbiso oo ay kusii wado dowlad wadaagga labada xisbiya keliya ka kooban iyadoo ah dowlad tira yar xisbigan isla laftiisa dhowaan waxaa jiray xubno ka mid ah oo laga eriyey intii eh, xilalkii ay hayeen eh, waxaa jira xitaa siyaasi eh, xaaskiisu ay eh, guri ay leedahay gubtay oo la yidhi markii dambe waxa ay ku eedaysayd eh, dad muslimiina bal taa nooga waran xisbigan horta wuxuu ku lahaa todobada wasiir ugu culculusanu dhanaahna ayuu ugu lahaa runtii e ka dhaqaalaha ka e, cadaaladda waxaasoo dhan ayay lahaayeen laakiin wuxuu ahaa xusbi aad u rabshad badan oo had iyo jeer aan xadidin waxa sida ay u hadlayaan iyo aflagaado badan ayay ahaayeen marka saddex wasiiro hore ayaa labana midna waa laga riday labana waa laga casilay E, mid kamida wuxuu ku aflagaadooday xusbiyada baarlamaanka ku jira mid kamida oo ay ku tiri xagjir baa tihiin maxay tahay badbaadada dadka nuruushigana waxaa ku tihiin dhibaato kala ridaye kalena wuxuu ahaa wasiirkii kan ka horreeyay cadaaladda oo isaga gabadhiisa ay gurigeedii intii guftay tiri muslimiin baana soo weerarto gurigeedii gubtay laguna soo cadeeyo kamaradihii laga arkay booliiska kasoo cadeeyeen inay iyada laftirkeeda gurigeeda gubtay taasina waxay ku noqotay inuu wasiirkii iyada qabay uu markaas casilo iyo fadeexad aad iyo aad u weyn oo xusbiga laftirkiisa ku timi ee oo dadkii oo dhan la yaab ku noqotay runtii ka saddexaadna wuxuu ahaa wasiirkii isagoo xusbiga xagjira ka tirsan intuu iiraan tegay gabadhay saaxiib yihiin oo iiraaniyada oo ay saaxiib leeyahay uu weliba mobil telefoonkii dowladda oo iyagoo iiraan siyaasadda nuurigay siyaasadda iiraan aan isfiicneen uu qaatay waana mamnuuc waxyaabaha mamnuuca ay ku jirtaa inaad qaadato b c ga ama telefoonka dowladda ood la dhoofto wadamo noocaas oo aan siyaasadiinu iska soo horjeedo marka saasaa lagu casilay isagana marka ilaa intay soo galeen lixdaa sannadood ay ku jireen dowladda run ahaanti waxay ahayd qalalaaso iyo gebagabo dowladda marka imika iyadu ra-iisul wasaaruhu danba kamale inay ka baxaan iyo in kale inkastay burbur badan ku keenayso siyaasadeeda
waagaaga dhegaystayaal taasi waxay ahayd ee faadimo cali madar oo ka mid ah siyaasiyiinta waddanka norway islamarkaana khadka telefoonka iyadoo magaalada oslo ku sugan ugu warramaysay wariyahayaga cabdi xaafid cawil ismaaciil
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a-da toddoba qof oo saddex ka mid ah ay carruur yihiin ayaa la sheegay inay ku dhinteen dalka suudaan kadib markii bam gacmeed lagu tuuray goob xaflad aroos ay ka socotay waa sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha iyaga xuseen saaxnuuni bamgacmeed xalay fiidkii ku qarxay xaflad aroos magaalada khartuum caasimada dalka suudaan ayaa sababay geerida ugu yaraan toddoba qof oo ay ku jiraan saddex caruur ah sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo kuwa caafimaadka ee dalkaasi saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in nin dhallinyaro ah uu bam ku qarxiyey goob ka socotay xaflad aroos ah deegaanka xaaji yuusuf ee caasimada dalka suudaan war ka soo baxay ciidamada booliska suudaan ayaa lagu sheegay in qaraxa sidoo kale ay ku dhaawacmeen ugu yaraan labaiyo toban qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn kuwaasoo la dhigay cisbitaallo u dhow meesha xafladu ay ka socotay ee degmada alxaaji yuusuf ee magaalada khartuum mas-uuliyiinta ciidamada amniga oo ka hadlay xaaladda qaraxa ayaa weli aan shaacin cidda qaraxa ka dambaysay muuqaalo laga soo qaaday dadka qaraxa u haleelay oo la soo dhigay baraha bulshada dalka suudaan ayaa muujinaya tobanaan qof oo soo gaaray dhaawacyo kala duwan oo yaala cisbitaallada lagula tacaalayo ee magaalada khartuum qaraxyada noocan oo kale ayaa naadir ku ah magaalada khartuum ee dalka suudaan inkastoo magaalada caasimada ee dalkaasi ay ka dhaceen qalalaaso dhinacyada amniga bilihii lasoo dhaafay ciidamada amniga ayaa helay meedad saddex qof oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada khartuum labadii bilood ee ugu dambaysay kuwaasoo ilaa iyo iminka aan la ogeyn cidda ka dambaysay faldambiyeedkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore qaar ka mid ah ciidamada sirdoonka dalkaasi ay gadoodeen kaasoo sababay iska hor imaad xoogan oo dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa gadooday ee dalkaasi dalka suudaan waxaa ka jiray mudaaharaadyo iyo qalalaasyo dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray jenaraal cumar xasan al bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah
xuseen saxnuuni aad ayuu mahadsan yahay dalka malaawi ayaa bishan waxa ay dahafurayaan akademiyaddii ugu horreysay ee afrika yeelatay ee ka shaqayn doonta diyaaradaha droonka loo yaqaano iyo xog ururinta hawshaasi oo ay gacan ka geysanayso hay-adda sanduuqa carruurta ee unisef ayaa ujeeddada loo sameeyey ay tahay in kor loo qaado xirfadaha tiknolojiyada ee qaaradda afrika iyadoo laga bilaabo dalka malaawi iyo dalalka kale ee jaarka la ah warbixin haddaba amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada lilongwe ka soo diray wariyaha v o eda lamek basina waxaana soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
keren asaba waxay diyaarado daroon ah oo soo jiidasho leh u farsamaysay shaybaadhka la soo qaado iyadoo hawada la adeegsanaya ee dalka yugandha xarun fadhigeedu ay tahay magaalada kambala kana shaqaysa xog ururinta iyadoo ah ardayada reer malaawiya ayee haddana ay furtay akaademiyadda afrikada ee darooniska iyo xog ururinta waxaanay baratay sida laysugu rakibo haddadan waxaannu baranaynaa sida laysugu rakibo daroonka ee hoos looga soo bilaabo annagoo tixgelinayna culayska ay leedahay tixgelinayna cufis jiidadka tixgelinayna hannaanka xog ururinta iyo dhammaan qalabka elektarooniga ah ee loo baahan yahay marka la samaynayo daroon asaba waxa ay ka mid tahay lix iyo labaatan arday oo iskaga kala yimi afrika kuwaasoo ku jira kooraskii u horreeyay ee saddex bilood soconaya akaademiyaddan iyago oo baranaya sida laysugu rakibo islamarkaana loo duuliyo hay-adda sanduuqa carruurta qaramada midoobay ee yunisef ayaa taageeraysa barnaamijkan iyadoo la filayo in sannadkan la tababaro boqol iyo konton arday yunisef ayaa sheegtay in akaademiyaddan iyo weliba bilowga marinkii u horreeyey ee barnaamijka daroonka ee afrika oo malaawi laga yegleelay sannadkii laba kun iyo lix iyo toban ay kobcin doonaan diyaaradaha daroonka ee loo adeegsado horumarka iyo bini'aadamnimada ranlof skwink waa madaxa xafiiska unisef ee malawi tusaale ahaan u qaaditaanka agabka caafimaadka ee goobaha durugsan ama tijaabooyinka loo qaado si aad u dhaqso badan meelaha wakhtiga badan ay qaadato in wax la gaadhsiiyo sidoo kale waxa aannu ka shaqaynay u diyaargarowga waxyaabaha deg degka ah iyo ka jawaabista sababtoo ah marka aad haysato xog iyo diyaaradaha daroonka waad arki doontaa halka fatahaaddu ay ka dhici doonto casharada diyaaradaha daroonka ayaa lagu diyaariyey maxadka bolotechnikada ee virginia ee loo yaqaano virginia tech kevin cochersberger waa kaaliye brofeseer oo ka tirsan virginia tech waxaannu ka soo gudubnay saddex qaybood oo barnaamijkan ah waxa ay ku baxeen asaadka daroonka iyo teknolojiyadda daroonka sidaa daraaddeeda waxa ay noqdeen kuwo aad waxtar ugu leh daroonka maha keliya duuliyanimo balse sida oo kale way howlgalaan islamarkaana gacanta ku hayaan daroonka sidoo kale akaademiyadda diyaaradaha daroonku waxay dhiirigelisay qaar ka mid a ardayda dhigata sida tumniko nikwawa singawe waxa aan leeyahay hiigsi aan ku bilaabi karo wakaaladda hawada sare ee malaawi taas oo lagu isticmaali karo xogta loo soo ururiyo codsiyo kala duwan tusaale ahaan halkan malaawi aad ayaannu ugu nugulnahay fatahaadaha marka la eego halisaha juquraafi ee aan caadiga ahayn akaademiyadda afrika ee diyaaradaha daroonka iyo xog ururinta ayaa ardayda ugu horreysay ee ka qalinjabisa la filayaa bisha march waxaanay akaademiyaddu qorshaynaysaa inay gacan saar la yeelato jaamacadda malaawi ee sayniska iyo teknolojiyadda iyagoo barnaamijka teknolojiyadda diyaaradaha daroonka ee laba kun iyo labaiyo labaatan iskaga kaashanaya shahaadada labaad oo bilaasha warbixintii lamek masina cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo soo koobayay isla cabdixakiin aan ka codsado bal inuu inoo guudmaro qodobada warka ugu doorka roon
mahadsan cabdixaafid dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa aqalka sanadka ka bilaabmi doonta maanta oo salaasaha arrintan oo noqotay markii saddexaad ee taariikhda madaxweynaha maraykan ah waajahayo xilka qaadis iyadoo lagu soo eedeeyey inuu jebiyey dhaartii uu soo maray waxyaabaha ugu horreeya ee howlaha sanadka uu qaban doono ayaa ah in ay cod u qaadaan qorshaha hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalkan mitt mcconnell ee ku aadan dacwadda waxaana qaraarka mitch mcconnell uu siin doonaa xubnaha dimuqraadiga ee hogaaminaya maamuska xayuubinta oo iyagu ahaan doona dacwad oogayaal iyo weliba sharciyaqaanada gaarka ah ee madaxweyne donald trump muddo afar iyo labaatan saacadood ah oo midkiiba kusoo gudbiyo kiiskooda waxaana qaraarkani waxba aanu ka tilmaameynin in loo yeedhi doono makhraatiyaal iyo weliba in caddaymo cusub la soo bandhigi doono dhinaca kalena kumanaan kuna qof oo ay ku jiraan kooxa hubaysani ahna dadka u dooda xuquuqda lahaanshiya hubka ayaa dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan xeerar la doonaya in lagu xakameeyo qorshaha amaba qoryaha ka sameeyey gobolka virginia ee ku yaala koonfur bari waddanka maraykanka iyadoo laga cabsi qabay inay rabshado ka dhacaan mudaharaadkan ayaa uu ku dhammaaday iyadoo aana wax rabshada ay ka dhicin islamarkaana aan cidna la xidhin warbaahinta ayaa sheegtay in dibadbaxani u ekaa dabaaldeg iyada oo dad ka soo qayb galay ay ku dhawaaqayeen ereyo wadaninimo ah qaar badan oo ka mid ahna ay xidhnaayeen dhar ay ku xardhan yihiin fariimo ay ku taageerayaan madaxweyne donald trump kahor dibadbaxan ayaa la adkeeyey ammaanka magaalada caasimadda oo ah gobolkan virginia ee richmond iyadoo arbacadiina uu barasaabka virginia ralph norman uu xaalad deg deg ah oo maanta ku ekayd uu soo rogay iyadoo dad badan ay maanta siteen qoryahooda oo qayb ahaan ay dibadbaxayeen xilligaasi cabdixakiinaad ayaad u mahadsan tahay gebagabadii barnaamijka aynu dhegaystayaal soo gaarnay dhinacii heesaha haddii aynu eegno waa salaad derbi iyo heestii ayaan dhalad
ilaahay u samiro waxaan ur habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abina maarku wacaya waxaanu soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubadan dhalayban ugu urfayoobo lashidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhow daagarbo sida ubadan dhalayban ugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaa
sida ubax la beeray indhuu kugu farxaan oo sida aayadiinaan afka kugu hayaaye adiguna agoonso hilidho ardaaga ogow waa heestii ayaan dhalad iyo weliba codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi dhegaystayaal heestaasaana gebagabo waxda idaacadayada subaxnimo oo halkan si wada jarayda kala socodsiinayaan cabdixaafid cawad ismaaciil iyo anigoo cabdixakiin maxamuud sharwac iyo weliba soo saaristii iskudubaridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan baada v o idinleh sidaa iyo nabadgelyo
in xun lama tusaano ima ogiide waxaanahay sama ruux laumo ima ogiide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogiide waxaanahay sama ruux laumo waxaan uur habreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku rooblayo naba magaalada waxaan imid maalintii islaanko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas lublad u ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadaydan u ilaaliyaayo sidii nabi ayuban cadii ku samraayo sidii abuu